kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa iigu martiya doctor cabdi faarax cali taano oo ka howlgala isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho waxaannu ka waraysan doonnaa xuska maanta iyo maalmahanba dunida looga samaynayo xanuunka loo yaqaano hebetatiska si bulshada looga baraarujiyo halista uu leeyahay islamarkaana loogu dhiirigeliyo in ka hortag uu tallaalku kow ka yahay ay sameeyaan doctore marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a waxaa la xusayaa toddobaadkan maalinta hebetatiska adduunka ama xanuunka soomaalidu ay u taqaano cagaarshowga xanuunkaasi marka hore waa xanuun noocee ah
xanuunkan walaalle waxaa weeyaan saa u sheegtay weye xanuun khatar ah weye keeni karaa beerka bukaanka inuu ama qofka qaba inuu beerka ka khatar ka gaarto beerka shaqayn waayo dhagaxuubo ama kansar uu ku abuuro waa xanuun aada iyo aad khatar u ah waxaana keena virus viruskaas oo loo yaqaano hebatitis noocyo badan buu leeyahay laakiin a b c d e iyo iyo inta badan ugu caansan waxaa ugu khatarsan laba ka mid ah oo beerkas aada u halakeeya oo la yidhaahdo b iyo c
waayahay maadaama xanuunkan uu sidaa halis u yahay soomaaliya intaanan u gelin bal waxyaabaha keena iyo sida lagu daweyn karo soomaaliya dadka qaba heer intee la eg ayay gaarsiisan yihiin tirakoob saxa ma laga hayaa amaba qiyaas runaantii tirakoobka laga hayaa waa wax tirsan waa kooban yahay soomaaliya laakiin baaritaanada la sameeyey ilaa hadda waxay muujinayaan wax aada u badan inay tahay oo boqolkiiba soddon ee gaaraya waxaana weeyaan waa xanuun silent killer hebetite b oo sigo kale loo yaqaana waa xanuun aada iyo aada khatar waa nuguna badan aada buu noogu badan yahay waa wixii su-aala
waay annaga cagaarshow baan u naqaanaa cagaarshowga noocee buu ka yahay hebitatiska cagaarshow walaalle waxaa weeyaan waa waxaa laga wadaa indhaha cagaarta qofka jirkiisaa cagaarta ma aha hebetitiska cagaalkii loo viruska aan ka hadlayna keliyihi ma indhaha cagaarka ma dhigaan waxaa ka dhiga malaariyada ka dhigta waxaa ka dhiga wax kasta oo wadada dheecaankaas indhaha cagaarinaya uu maro xira waxaa ka dhiga dhiigga oo iska burbura oo cuduro kale ku dhacaan yani waxyaaba badan baa sababi kara waxaa xusid mudan in soomaalidu markay cagaarka arkaan ay yidhaahdaan waxaan ku daaweyneynaa dab baan ku daaweyneynaa kaasoo aan haba yaraatee wax cilaaqa la lahayn xanuunka iyo daaweyntiisa xanuunka inta badan qofka uu ku dhacaa kabacdina indhaha cagaarta iyo waxaana way iska biskoodaan marka iska biskoodkaasay arkeen sidaa daraaddeed dab bay la dhacaan aad baan uga digi lahaa dabka isaga ah
waxaad sheegtay habitatiska in uu a iyo b iyo c u kala baxo marka nooca ay soomaalidu cagaarshowga u taqaano oo beerka ku dhaca ma si guud buu hebetatiskaas u yahay mise waa mid ka mida sida a ama ama c ama b
maya mid gaara uma yaqaanin wixii indhaha cagaariyay jirka cagaariye ayay cagaarshow u yaqaanin waxaa noogu daran oo annaga aada iyo aadka u faafa waxaa weeyaan hebetitis b-ga oo loo kala qaado yacni galmada iyo dhiig qof qaba inuu ku gaaro si uun kuu gaaro ama timajareha kaa soo raaco oo makiinad lagugu xiiray loogu xiiray mid qaba ama maxaan ku idhaahaa dhiig qofka lagu shubay oo aan la baarin maxaa sidoo kale gudniinka qalabka loo isticmaalayo oo aan la istiralis karayn sidoo kale cirbadaha la isdhaafsado dadku ay isku mudaan waxyaabahaas oo dhani waxay sahlayaan inuu xanuunkii dadkii ku kala qaada ku kala qaadan hadda xoogaa waxaa soo badanaya labadii rabto inay isguursataa inay iska baaraan cagaarshooga waa arrin fiican weeye laakiin in la kala cararo waa laga fiican yaho qofka marka laga helo aan stigmada lagu samaynin waa in maxaan ku idhaha qofka kale iska tallaalaa la sugaa wakti qofka nadiifka ahna iska tallaala saasaan ku talinaa
waaya marka ka hortaga intaanan u gudbin dawo ma leeyahay dhammaystiran oo qofka haddii la siiyo uu xanuunka ka boodayo
waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan xanuunkan la yidhaa qayb viruska la yidhaaho siida wuu leeyahay daawo waana ka boodayaa haddii wakti fiican la daaweeyo oo daawadiisa si saxa loo siiyo wuu ka boodayaa insha allah adduunkana badadiisa waa laga wada sii cidar cirib tirahayaa oo waa sii baaba'ahaya kan siida laftiisa waxaa waaya ilaa axad waktiga la helo ay ku xiran tahay kan kan la daaw kan la iigu celi doctore kan la daaweyn karo waa kee siida ah midka siida ah waa la daaweyn karaa midka biida ah la waa lala tacaali karaa laakiin daaweyn kaamil ah ma daaweysmo yacni ma guurahayo laakiin waa la dejin karaa oo waa bahalkii looran jirka daawooyin baa jira ilaa hadda la siiyo.
wuu la noolaan karaa qofka
wuu la noolaan karaya haa
waayahay marka maxaa ee ka hortaga oo lagama maarmaana in uu qofku sameeyo si ee xanuunkan uu uga badbaado
waxaa aada iyo aada muhiim u ah si horta babliga bulsho ahaan in looga wada hortago qof kaliya ma aha infact qofku wuxuu hoos maanayaa bulshadii waxaa weeyaan wax kasta oo keeni kara in dheecaan ama gaalmaha ku yimaada ama si kale ku yimaadee dheecaan qof qaba inay ku gaaraan inaad iska ilaalisid waxaa muhiim oo kale in qof kasta isbaaro qofka aan qabin inuu isbaaro oo aanu isku ogeyn si hadduu qabo uu iskula tacaalo waxaa kale oo muhiim ah in maxaanku yidha talaalka la qaato oo qofkii aan qabin la talaalo ma aha midka qaba lama talaalayo laakiin kuwa aan qabin baa la talaalaya kaan qabinna waa lala taca ka qabana waa lala tacaalaya wixii daaweyn ah hadduu u baahan yahay waa la baaraya waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo soo baxay oo hadda maxaanku yidha lacag ahaan xoola doon ah say xoolo u sameeyaan ku haya beerkaanu dhaqaynaa waa kale xabataadiska lagaa nadiifinaya waxaana lagu samaynaya waxaa yahaabahaasi wax jira maaha waxaan leenahay dhakhaatiirta aqoonta u leh ha loo tago maxaanku idhahaa hana lagu dadaalo oo tallaalkaas iyo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waxyaabihii keenayay kuu gaarsiinayay in laga laga taxadiro wey waa dhiig iyo dhacaan dhiig kastoo qof lagu shubhayo in laga taxadiro iyada lafteeda waa muhiim waaye baaro oo hepatitis laga baaro haddii laga helana qofkii lagu shubay
waayahay marka laga soo tago dhiigga iyo galmada ma jiraan qaabab kale oo lagu kala qaadi karo sida in weel wax lagu wada cuno qaado la wada isticmaalo galaas biyoah wax lagu wada cabo dharka hoos laga xirto la kala qaato
maya wax oo dhiig ama dhacaan unbaa dhacaysa laakiin waxaan kale dharka in lagu wada labisto iyo in weel wax lagu cuno iyo in qol la wada seexdo laisla deganaada yacnihi ma ka hadlayo nin iyo naag galmood kama hadlaayo waa iska caadi wey nolosha caadigaa qofkii lala wadaagaya laakiin cidiya shar lama isticmaalaysid timaha xiiridda meelaha timaha lagu xirto in qalab nadiif ah lagugu xiraa maxaan ku idhaha in shanlada lafteedu nabar buu yeelan karaa waxyaabaha aan aada ula yaabay waxaa weeyaan nimanka oo timaha hagaajiya ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan gacantoodan goofs lahayn ayay qofka ugu adeegaan waxaa laga yaabi karaa madaxaas inuu dhaaca nabro leeyahay isaga inuu nabro ku samaysan yihiin sidaa lagu kala qaado marka waa intaasaa muhiima caadi baa loola noolaan karaa laakiin qofka waaya marka tallaalka ee looga hortago nooca biida la yidhaahday aad ka dhawaajisay ma laga helaa gudaha waddanka soomaaliya qofkii u baahda ma heli karaa
ha wuu yaalaa qofka waa in la baaraa marka laga baaro hadduu negative yahay waa la tallaalayaa sidoo kale waxaa xusid mudan in ilmaha yaryar waxa ugu badan uu ku yimaado maxaan ku idhaha waaridku ay kala laga qaado oo hooyada uurka leh ay ku dhasho cunuga marka waxaa loo baahan yahay tallaal degdega iyo immunoglobin waxa kaloo la yidhaahda in la siiyo sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu talinaynaa wasaaradda caafimaadku xataa ay hadda engager ku tahay ku yani rajaynayna ku dhaqaaqdo waxaa weeyaan waa tallaalka ilmaha yar in markiiba laga tallaalo tallaal loo bilaabo
tallaalku ma lacag la-aan ma yahay
maya lacag la-aan meelaha qaar ilaa hadda ma ma ogi meel lacag la-aana ma ogi laakiin waa raqiis marka laga hadlayo laakiin naftaadii oo dhan inuu raqiis noqdaa fiicna inuu freyr yahay aada u fiicnaan lahayd laakiin raqiis ma aha waa raqiis runtii waa raqiis wey marka loo eego waxtarkiisa
waayahay laakiin dhaqaatiir ahaan iyo waxgarad ahaan haddii xanuunkan hebataitiska uu halistaas leeyahay dadkiina aanayba ku baraarugsanayn in ay tallaal aadaan qofkiiba ay maskaxdiisa kusoo dhacdo inuu iska tallaalo haddii jeebkiisa aanu u saamaxaynin oo lacagtaas aanu iska bixin karin maxaa laga yeelayaa dunida tallaalada noocan oo kale ah oo xanuunada halista a looga hortago waa bilaash
ha jacfarow dunidu horta sidaad og tahay waxaa weeyaan qof kasta oo shaqeeyaa canshuur buu bixiyaa qof kasta oo ganacsadaa canshuur buu bixiyaa canshuurtaas la isku dardaray ay weeye waxa keenaya in uu tallaalku firii noqdo in wadadu firii noqoto meel kasta hagaagsanaato annaga dadkeenna horta laguma karo kow canshuur bixiyaal inay noqdaan canshuurta bixiyaal laguma karayo ayadana sababbaa keenayso waxay is leeyihiin waxaa weeye right way looma isticmaalayo sida saxda ah laakiin anigu kolba dadka ay yidhaahdaan ay canshuurta ilaaba ilaaba waa in la bixiyaa qolooyinka la tuhmayana ay serviceka ugu sameeyaan dadka waya ugu dambayntii dabka baad soo hadal qaaday hadaaye oo waxaa tidhi edabku ma keeno wax caafimaada laakiin tiro badan oo soomaali ah ayaa aaminsan oo qolofka halkaas laabta ah iyo halkaas dhakada ah iyo gacmaha meesha ay ka laabmaan dushooda baa dab looga dhajiyaa dabkaasi wax haba yaraatee uu ku soo kordhinayo qofka cagaarshowga qabaa ma jira miyaad leedahay
ma jiraan wuxuu la mid yahay dadka afqalooca qaba oo kale isagana virus baa keena way gubaan dadka soomaalidu waa gubaan laakiin imisaad jacfarow aragtay oo afku qalloocan yahay isla markaasna dabka lagu gubay yacni waxaa weeyaan boqolkiiba siddeetan afqalooca oo kale wuu iska biskoodaa kanna waa lamid isagaa iska biskooda laakiin xilliguu biskoon lahaa haddii la gubo waxay moodahayaan inuu dabka ku biskooday marka waa sidaas weeyaan waa cilaaqa haba yaraatee ma laha
waayahay doctore aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan walaal asalaamu calaykum waraxmat wacalaykum salaam kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax cali taano oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka martida makarafoonka igu marti ahaa waxaanu ka waraysanaynay maalinta xanuunka hebataatiska adduunka oo dunida iyo soomaaliyaba laga xusayo bulshadana laga wacyigelinayo dhibaatada uu xanuunkaasi leeyahay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo